waa tahay kulanti wacan oo wanaagsan jimco wanaagsanda dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijkii maqashii
mankiyo adiga midibkaygii todobaadka sideed iyo soddonaad ee qarriga koob iyo labaatanaad sanadkiisa sideed iyo tobnaad ayaanu maanta joogna akhyaartaa wada naga dhegaysanaysa waa jimcay dadka howlaha ka nasanayaan waana dabcan maalintii koob iyo labaatanaad ee sanadkan iminka aynu ku jirna bishii sagaalaad ee laba kun iyo sideed iyo tobanka barnaamijka allaha awoodda sare leeyahay hadduu ralli ka noqdo dabcan isku dabareedka dhanka suugaanta iyo dee waraaqaha waxaasoo dhan xando yar baa xamranaya dee waqti badan ku bixisay iyadoo qaysna galabta uu eegyahayba dee madaha culammadii hindida oo dee agooyaashii kashmiiriga huwan yahay malaamaayo meelba laga csumaan filaya waaya qays aad baan ku salamay farsamadii joogaaye cabdisalaan iyo waxaa barnaamijka wada jir tabinaya hadduu ee baraale ka noqdo anigoo ah xamdi cabdulahi xuseen waa yahay suugaan fara badan ba inoo tala laakiin intaanan ku Kaalmihii daahfuren suugaanta.
ayaan jeclaa inaan waraaqaha ugu horeeya oo aan ku daafuro nasiibkana waxa u yeeshay baan filayaa horta marka waxa- waxay yidhaha waxaanu salaa hawada u marinaynaa salaan ay shaqaalaha een wasaaradda warxamta gaar ahaan bara- een bahda barnaamijka ee maqashay madadaali dee guddoon dee salaanta dee haddaba waa tahay mid taa lamid a hawadaysii soo marnayna taaniyad taan- waxaan u diraynaa baa layidhaba waxaa diraya taaniyad kala duwan nadiifo axmed dhoore iyo habaryar cibaado axmed dhoore iyo faadime axmed dhoore iyo khadro axmed dhoore iyo asli axmed dhoore iyo diriye axmed dhoore iyo cabdilaahi axmed dhoore waa waa ilmo axmed dhoore dhammaantood waa yahay cabdinuur cali iyo cabdi maxamed abukar iyo farxiye maxamed abukar iyo bilan maxamed abukar iyo xawkiin maxamed abukar iyo foos maxamed abukar iyo kaho maxamed abukar iyo elka casiim maxamed abukar iyo musaf cabdi maxamed abukar iyo dooqa cabdi maxamed abukar iyo iftin cabdi maxamed abukar iyo nafis cabdi maxamuud iyo ayaa cabdilaahi iyo cabdinaasir cabdilaahi iyo cabdiqani cusmaan iyo waxaa la yidhi cabdillah cabdi maxamed abukar iyo xasan cabdi warsame iyo faadimo cali saciid iyo deeqa cali saciid iyo nimco cali saciid iyo ayaan cilmi iyagoo isku duban bay waxa ay leeyihiin tahniyadan waanu gaarsiinay cabdiweli cabdilaahi xuseen iyo bishaare axmed cabdilaahi sheikhu alooskoodu ka dhacay baa layidhi magaalada tan muqdisho taarikhdu markay ahayd baa layidhi saddex iyo tobanka bishanimkaana ku jirno ee laba kun iyo sideed iyo tobanka dabcan waa sagaal waa sideed maalmood ka hor allaha ka dhigo baanu leenahay arooskii ay ilaahay uu ka keeno aruur baa waalidiintood baari u ah qaarkoodna ay saxafiyan yihiin maadaama eeda- eedadood xamda cabdilaahi saxafiye tahay
waa tahay aamiin aamiin dhankii kaalmaha suugaanta animaa soo qabta mise adiga wallahi imika hadda ka hormartana waxa weeyaan de kulle waa ka jawaabi doonaa laakiin dhib ma lahan
waa taamaa deema lamaa lamaane ay tahay ay- inkastoo waraaqado badanna ay noo yaalaan ee daacdo daadiyaasha barnaamijkana uu lamaane yahay dhankii lamaanaha ayaan soo qabanayaa awshir iyo ijaabo axmed shariif kilar iyo maryan naasir kun sagaal boqol iyo sideetanka
أصليه أبشر إجابة الله كتوي آمين تنوها أصليه أبشر إجابة الله كتوي آمين تنوها aadaniixaawo ibliis arrintood ku dheeley sidii abka aadaniixaawo ibliis arrintood ku dheeley an ahaanin islaaminkayna abbaay an ilaashahayn an ahaanin islaaminkayna abbaay an ilaashahayna isliye abshirkii ijaabaan allahay ka tuuge aamiintanuuhaa isliye abshirkii ijaabaan allahay ka tuuge aamiintanuuhaa akhyaalaan soo diraaye afkeyga intaas ka haaye akhyaalaan soo diraaye afkeyga intaas ka haaye axadiyo isniin ayaantii ishaarata iyo akhbaar axadiyo isniin ayaantii ishaarata iyo akhbaare isliye abshirkii ijaabaa allahay ka tuuge aamiintanuuhaa isliye abshirkii ijaabaan allahay ka tuuge aamiintanuuhaa isliye abshirkii ijaabaan allahay ka tuuge aamiintanuuhaa
shir iyo ijaabaan eebaheen ka tugnay Mm, allah waxbaan soo xasuustay haadi aad luul jelaani cali afkaaga malab iyo caanabal isugugiyo ilaahayna kugu aamin yeelo dhulkaagii hooyo magaaladaadii muqdisho oo ku xiisa qabto aad ku jecel ayaad joogtaa waayahay in fanaanka kale ee la qaadayay isaguna runtii waxay ka mid ahaayeen fanaanintii hobaladii waa beri afshir iyo ijaabo ay ahayd heesaha banaadirgaa bay ka mid tahay raadi daacda waa ku seexay waa maryan naasir marya naasir marya naasir Ah, alayaasi Kilar- marya naasir dhaba waa kilar isshirnaa waxaa heesta la waayahay n wejigii hore barnaamijka ayaanu ku jiraaye lulbey ga dhigantaa dee malaha waxaweyaan waa xiise aanu gabadha u qabno daymka way joogtaa waxaan waxaan filaynaa in maalmaha soo socda ayay nagu soo boqon doonto radio muqdisho iyo sn t v haduu ay baraale ka dhigo Een, waraaqaha miyaad soo qabanaysaa mise in dhankii oo maadaama galabta ay aada u buuxaan waraaqadaha taaniyadaha iyo dhalashadaba Mhm.
yani waxaan jeclaan lahaa dhankayga arooska inaanan adiguna kaa liidan Haye, haye.
maadaama barnaamijkaad ku furtay warqad aroos ah Hayaad.
waxaa la yidhi dhammaan waan idin salaamnay shaqaalaha iyo maamulka radio muqdisho gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka i maqashiy iyo madadaale ayay yidhahdeen cabdisalaan daacad iyo xamdi cabdulaahi mid taala mida ayaan hawada idiin soo marinaynaa inkastoo aad farsame yaqaankii qays cali shire kasoo tagteen balse aniga idinkaga wakiilahe waxaa tahniyadan diraya ayay yidhaahdeen eedo asli xuseen xaashi eedo muxbo xuseen xaashi eedo xaliimo xuseen xaashi eedo deeqo cabdi xaashi eedo ayaan cismaa xaashi eedo aamino cismaa xaashi eedo xa- caasho cismaan xaashi eedo maryan cismaa xaashi eedo jamaad cismaa xaashi adeer mawliid xuseen xaashi adeer farxaan xuseen xaashi adeer xasan xuseen xaashi adeer bashiir xuseen xaashi adeer maxamed cabdi xaashi adeer cabdiweli cismaan xaashi adeer cumar cismaan xaashi adeer cabdikariin cismaan xaashi adeer saciid cabdiraxmaan iyo deeqo cabdi aadan seynab daawuda cali iyo sahro daawuda cali iyo yaxya cali faarax iyo daawud ismaaciil axmed iyo cabdiraxmaan faarax cali xamdi cabdulaahi xuseen fadxi cabdulaahi xuseen iyo wiilkeeda ayuub maxamed axmed ay yidhahdeen dhammaan dadkani kor ku xusan waxay tahniyad farxad leh ay la qaybsanayaan lamaanaha dunida iska doorta oo kale ah cabdiweli cabdulaahi xuseen iyo bishaare axmed cabdulaahi shiikh oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd toban iyo saddexda bisha sagaalaad laba kun toban iyo sideeda maalinimo khamiis ah ducaduna walle daacad baa loo soo xushay dhanka waayahay kaalimaha sugaantana sii raacsan ana malna ku caashay caafimaadna ku caawayaan la yaxnu ciyaaraya mid ka mid ah reesihii ku jira riwaayadii jali jacayl oo la la yidhaaho dhibta jacaylaha salaam bidaa iska leh dabcan waa seer axmed jaamac laha u naxariistee iyo axmed mogol liimaan labadaba way tageeneen amiin ayaa daran dooriyey heeskiina waa ka
inayahu jacay runi adduunyada hadduu jiro u dhex jooga laba ruux siday wadaaga inayahu jacay runi adduunyada hadduu jiro u dhex jooga laba ruux jirsiday wadaaga ama uu rijito la jicilka kelidii ama uu rijito la jicilka kelidii أنا هي هي أها إلها أنا هي هي أها إلها أنا جمر صدق الله أنا جمر صدق الله إذا سوت عدا جدار عندها كما قرأت الجرنبا أنا جمر صدق الله أنا جمر صدق الله إذا سوت عدا jagaalisa indhaha kama gara ati jirnaba
adugeelu mujel qabo jogo hirar barwaqa oduqaadu jawala jibca rawfraisaha adugeelu mujel qabo jogo hirar barwaqa oduqaadu jawala jibca rawfraisaha wakasoo bajidee soo jabiyaode wakasoo bajidee soo jabiyaode alaa hey hey waxyaati doydi inagaharin jiray أنا جمع شذاقة أنا جمع شذاقة صوتي لليقو وحياتي كويدين يا مداري جمعين
inayahu jir wacaashaga jahwareeyarka caashaga jidinkay haraagiyo mixiyaanta dumaray inayahu jir wacaashaga jahwareeyarka caashaga jidinkay haraagiyo mixiyaanta dumaray adiga harjooge jirkaan miliga laasime adiga harjooge jirkaan miliga laasime Hey, hey. أنا جمر شذق الله أنا جمر شذق الله إيه سوجة لعذاب جدال صهلها كما قرأت جربها أنا جمر شذق الله أنا جمر شذق الله إيه سوجة لعذاب جدال صهلها كما قرأت جربها
marka hore jaaxaykaba nanaanka kala jirin kolkay joojay leeyin tanu dumarkuu sheegaa marka hore jaacaylkaba nanaanka kala jirin kolkay joojay leeyin tanu dumarkuu sheegaa kolka uu la jeeftee ciidu reebe kolka uu la jeeftee raji ciidu reebe
waayahay Baan ka raacay.
dhibta jacayl axmed moge allah naxariisto hiisaan axmed baadaran dooriya iyo axmed salaamide maadin ka gaadhay ayaa iska lahayo kun iyo sagaal boqol iyo eh, s- kow iyo todobaatankii Ha.
ayuu heeskaasi ahaa Eh, waayahay Eh, runtii Dhankii eh, waraaqada.
waraaqa- dhankii waraaqa ayaanu eegeynay haddii lahayd me En, asli xuseen xaashi iyo muxubo xuseen xaashi iyo xalimo xuseen xaashi waa eedooyin iyo deeqo cabdi xaashi iyo ayaan cismaan xaashi iyo aamine cusmaan xaashi iyo caasho cusmaan xaashi iyo maryam cusmaan xaashi iyo jamal cusmaan xaashi iyo dhanka adeereeshaan imika imananayay mawlid xuseen xaashi iyo farxaan xuseen xaashi iyo xasan xuseen xaashi iyo bashir xuseen xaashi iyo maxamed cabdi xaashi iyo cabdiweli cusmaan xaashi iyo cumar cusmaan xaashi iyo cabdikariin cusmaan xaashi iyo saciid cabdiraxmaan iyo deeqo cabdi barre iyo seenab daawud cali iyo sahro daawud cali iyo yaxye faarax cali iyo daawud ismaaciil axmed iyo cabdiraxmaan faarax cali iyo xamde cabdilaahi xuseen oo xidigta barnaamijka maqashay meedaali iminka hawada si toosa aan, ah, ugu jirta Eh, iminkana kursiga soo fadhiisato dama barnaamijka qayb ku leh ama xigta barnaamijka ah fatix cabdilaahi xuseen iyo inankeeda ayib maxamed axmed dhammaan dadka aynu kor ku soo xuusnayba waxa ay hambalyo leeyihiin cabdulle cabdilaahi xuseen iyo bashaaro axmed cabdilaahi sheekh oo arooskoodu ka dhacay baa la yidhi magaalada muqdisho saddex iyo tobanka bisha imkaanu ku jirin waa sideed shukor dabcan jimcihii hadda maanta jimcihiisi kale ayay aqal galay sida taariikhka muuqata waayahay allaha ka dhigo arooska loo aayo ayaan leeyahay xamdiga si anba qaadaysa barnaamijkii xamdi hay hayde waa maxaad tahay anna waxaan sii raacanayaa een, sii raacsanayaa in iraade waraaqad kale een, oo iyadana arooso oo tan oo kaleeta waxaa diraya ayaa layiri hooyo faadumo sheekh maxamed nuur abaayo hodan axmed cabdulaahi sheekh iyo abaayo aamino sahro Ax- axmed cabdulaahi sheekh iyo abaayo aboowe maxamed axmed cabdulaahi sheekh iyo aboowe abshir axmed cabdulaahi sheekh iyo aboowe yuusuf axmed cabdulaahi sheekh iyo sidoo kale waxay yidhahdeen aabbo axmed cabdulaahi sheekh waxayna tahniyad dhammaan ay u dirayaan asxaabtani hadduu eebba raali ka noqdo cabduule cabdulaahi xuseen iyo bishaare axmed cabdulaahi xaashi oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho ay yidhahdeen taariikhdu markay ahayd toban iyo saddexda bisha sagaalaad laba kun toban iyo sideed oo maalin khamiisa ay ku beegneen iyadoo maalintii shalay inay ahayd toddoba baxoodii ahaayeen dhankii kaalimaha suugaanta anigaa liiga sugaya cabdisalaamo markana waxaan soo qabanayaa hadduu eebba raali ka noqdo magool iyo beer dilaashe qormo heeskii mia waaya
roob helayo uu qaanidiye ee xareedu qarsaad qamare qurxeeda leedeed qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharafte in qanjeedho laegtaye kama uu qadinine qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharafte qanjeedho laeg tahay kama uu qadinine markan qamar ku weegaba weegaba markan qamar ku weegaba weegaba qamuyaay legede markan qamar ku weegaba weegaba markan qamar ku weegaba weegaba qamuyaay legede qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqa loo cisaabey mallaqdaay qabataa qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqa loo cisaabey mallaqdaay qabataa
kasoo baxdo anaadku qarin baad umalow qabadeedleed qoraxdu carqarti qaar la soo baxdo anaadku qarin baad umalow qabadeedleed nebi yuusuf quruxdiye qadarkanu siiyad adna qaybi ka wada taayod qayrkaa ku dhaafte nebi yuusuf quruxdiye qadarkanu siiyad adna qaybi ka wada taayod qayrkaa ku dhaafte markaad qunu dhaagcaagdi talaabadaad caadi daymada ilqabad kale ay qoraan seegtay qosashaa nafteedi markaad qunu dhaaqcaadi talaabadaad caadi daymada ilqabad kale ay qoraan seegtay qosashaa nafteedi
labadaada qaaryo dhaxdu qabashadayda ganyaqayrabahow loo qaaday heesa qutunkeeda leey labadaada qaaryo dhaxdu qabashadayda ganyaqayrabahow loo qaaday heesa qutunkeeda leey dayax qadimaadiisii aan caadku qariniyo cirko sagalku qaydmiyo qurashtii haweenkaay dayax qadiimadiisii aan sagaalku qariniyo cirko sagalku qaydmiyo qurashtii haweenkaay qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qortaada dheere lagu qoray cabbaarada markaad xaggayga suuqa loo cisaabeey malaqdaay qabataa
waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa qabri hoose mooye kumanow qarnigaba ma noole waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa qabri hoose mooye kumanow qarnigaba ma noole qadafku hadli maaye amantaan ku oqiray waa midaadu qalantood qaya aad ka gaadheen qadafku hadli maaye amantaan ku oqiray waa midaadu qalantood qaya aad ka gaadheen wax ilaahay ku qoray oo ku qoray
waa yahay cabdisaad aadan bartalaashe iyo gabadhii iskoorka codka soomaaliya waa hogaanku ahayd xalima qalif mar mool ilaahay wadajir jannada ha uga waraabiyo ha nooro xamaasho welka nicaawad guniya ku siiya nolole
aamiin riwaayadii la odhan jiray mm, wadii wacad bay qayb ka ahayd heeskaasi ama aw raw- ay heeskaasi riwaayadaasi qayb ka ahayd maxamed cabdullahi sangub ilaahay caafimaad waara iyo cimriba ha siiya iyo askale ha raadiyo muqdishona waad kala waydin kula socotanoo shantii iyo dhowr iyo soddon daqiiqo ayay imakasi haabaysaa saacadda stuudiya sideedeeda raadiyo muqdisho barnaamijkuna waqtiga ugu xiisaha badnaa Aad.
ayuu u muuqdaan igu idoono bal imka waraaqadaha gacanta ku hayo haadisa waa taa warqad Misaan soo hadiyada qabtay?
aroos ah aniga soo qabanaya mayna ka hormarayso Maya, adiga igu xigsa aniga.
mayna ka hormarayso yana yaa yaa sug Waa taa.
dawaata leelida inan oo ah, rag iyo dumar Ah.
ragga hormari jiray Mhm.
Mhm.
Mm.
ay waa yahay een, waxa- asxaab fara badan halkan ku qoran baa waxa ay een, magacyadoodu kala yihiin ayay xasana geyd daxaayo iyo abe sheekh cabdicasiis sheekh cabdi iyo eedo maryamo sheekh cabdi iyo habareer farxiye sabriye iyo dhanka eedooyinka waa cajabo sheekh cabdi iyo khayro indooy iyo waxaa la yidhi faaduma sheekh cabdi iyo waxaa la yidhi ibraahim sheekh cabdicasiis iyo ismaaciil sheekh cabdicasiis iyo shariif sheekh cabdicasiis iyo cabdiweli sheekh cabdicasiis iyo muuse sheekh maxamuud eh, iyo waxaa la yidhi axmed sheekh maxamuud eh, axmed cire iyo xaaskiisa caruurtiisa cabdikariim sheekh maxamuud iyo axmed abukar khaliif xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo mukhtaar cabdilaahi timi cadde oo ka mid ah howlwadeenada ama wariyaasha raadiyo muqdisho bashiir macalin cabdillahi xaaskiisa iyo caruurtiisa ismaaciil cabdillahi xasan iyo sayido cabdillahi xasan iyo maxamed cabdillahi xasan iyo nuurto sheekh cabdicasiis iyo xaliimo sheekh maxamuud iyo isaygeeda iyo caruurteeda iyo abay nuurto sheekh maxamuud iyo caruurteeda isaygeeda iyo seynab sheekh maxamuud isaygeeda iyo caruurteeda caasho sheekh maxamuud isaygeeda iyo caruurteeda iyo abukar cali safiya abukar cali isaygeeda iyo caruurteeda kowsar abukar cali daahir maxamed xaashi iyo saciide maxamed xaashi saygeeda iyo caruurteeda iyo rame cabdilaahi xasan saygeeda iyo caruurteeda iyo kowsar cabdilaahi xasan saygeeda iyo caruurteeda iyo rafiico cabdilaahi xasan iyo shukri xasan iyo bahji maxamed xasan dhammaan dadkaasi oo kala jooga gudaha dalka iyo dibadda ayaa taaniyad dhalasho waxa ay u dirayaan abe sheekh cabdicasiis sheekh cabdi sheekh maxamuud iyo ma- ma- xaaskiisa naciimo wehiye oo wiil ugu dhashay baa layidhi deegaanka miirtuugo ee hoos tagta degmada mahadday ee gobolka shabeellaha dhexe labaatankii bishan imkaana ku jira laba kun iyo siddeed iyo toban duca- ducaduna waxaa layidhi waa xamde yar xamde haye
waata waxaan leeyahay inankaa yar soo barbaar oo noqo mid dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anna dhankayga waraaqada sii raacsanaya daacada oo waraaqadan waxaa diraya ay yidhaahdeen dhammaan asxaabta kale ah oo ay nadiifo axmed dhooroho iyo faadumo sheekh maxamed nuur iyo aabe axmed cabdulaahi sheikh iyo habaryeer cibaade axmed dhoore habaryeer faadumo axmed dhoore habaryeer khadro axmed dhoore habaryeer asli axmed dhoore abtidiiriye axmed dhoore abti cabdulaahi axmed dhoore afe iyo abti nuur cali iyo cabdi maxamed abuukar iyo farxiye maxamed abuukar iyo bilan maxamed abuukar xaawakiin maxamed abuukar foos maxamed abuukar kaaho maxamed abuukar ilka case maxamed abuukar mustaf cabdi maxamed abuukar deeqa cabdi maxamed abuukar iftiin cabdi maxamed abuukar nufiso cabdi maxamuud ayaan cabdulaahi cabdinaasir cabdulaahi iyo cabdiqani cusmaan warsame abaayo hodan axmed cabdulaahi sheikh abaayo aamino sahro axmed cabdulaahi sheikh iyo abu maxamed axmed cabdulaahi sheikh iyo abshir axmed cabdulaahi sheikh yuusuf axmed cabdulaahi sheikh cabdalle cabdi maxamed abuukar iyo xasan cabdi warsame iyo faadumo cali saciid deeqo cali saciid nimco cali saciid ayaa- iyo ayaan cilmi dhammaan dadkana waxay tahniyad farxad leh la qaybsanayaan cabdiweli cabdulaahi xuseen iyo bashaare axmed cabdulaahi xuseen oo ku aqal- oo ku aqal galay magaalada muqdisho iskuwaara oo wad kheyr qaba kala hela wiil iyo gabar iyo caano iyo gabar iyo dahab may dhihi jiray waa tahay ee dhankii kaalimaha sugaanta ayaynu aadaynaa iyadoona gabagabadii barnaamijka aynu ku siisay kheyro bare maxamed sidoo laanta maskaxdiisii baan u hayaa kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo siddeetankii riwaayadii ka jooga diga maahe laabdoox maxamed ishaan cabdul allahu naxariista iyo gabadhii xabiib xasan dooxow anigoo yar baan dib u laabanaya
waxaan lisgaabaniyo dabar lagu cabiyo dhuuqa isku kihin ceelbeenaho dhulisgaabaniyo dabar lagu cabiyo dhuuqa isku kihin waa hadal daweyn saliyo digniin ayaha dambana darsi kaaga dhigan waa hadal daweyn saliyo digniin ayaha dambana darsi kaaga dhigan ee dibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dinin ee dibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dinin niyakaadaban uma diirnaxdee niyakaadaban uma diirnaxdee ee dibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dinin ee dibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dinin niyakaadaban uma diirnaxdee niyakaadaban uma diirnaxdee miya kaa dhufan umadeen naxdee miya kaa dhufan umadeen naxdee
waa tahay hum waxbaa ka dhaca la ilaahay haya cabdisalaan ilaahay Maxaa la yidhi?
aniga ilaahay maqaadinta horta wax walba saldanasho ilaahay uhu isagoo barleento madaxay ku qoran yahay xusuusanahay heeskiisii aan qaadanayno Ha.
ayaa dhimka haddana waxaan arkay muuqaalkiisii waa mid aan la yaabanahay haya ya kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo siddeetankii ayaa aragti barre maxamed sidoo leenta uu soo hor istaago ha ee ugu dambeysay kulanjada ayaa Waa.
hawaydan lagu keenay ha weliba kaaga darane Ah.
heeskan aniga dareenkaan igu leeyahay Waad- habeenka heeskan naloo qaadayo waxaan aamusanaya laba saacadood ka badan ha gabarh ka mid a ardayda kulanjada sabab owlaad jacaylka u nugul bay ahay yacni waad ay isweydaarsanayeen fanaanka iyo fanaanadu ha dareenkaygii baa duwato haddaan dadka kaa xoshee hum naftanaa dox kale waa tahay anigaas ay leedahay haya ban gabadh hadda mar haba in magaceeda sheego laakiin Ah.
ardayda ka mid ahayd Ah.
ayaan aamusan weyne ooyin darteed ooyin daraaddeed haa ha ka- laba habeen iyo laba maalmood ha waa xaqiiq gabadha ah Ah.
afkeedu waxmaana gelin Mm, mm.
alla jacaylo Wallah.
alla jacayl yaanu kaga dacwoon doonaa Aad iyo- waa yahay Waa Een, gartay.
gabagabada bar- horta xamdaay een, waxaan malanayaa anaa soo gabagabayn doonaa dabcan een, Mhm.
laakiin mawraaqda imka arinaysa mise waa soo gabagabayna barnaamijka gabagabadii kolley waa yahay waktiga aduu noo kulaalayaa Eh, anigoo horraadi dilay hees aan filayo inuu ku jiro riwaayadii wadii wacda kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanaadkii ah fanaaniinta qaadayana ay kala yihiin zeynab xaaji cali cali baxsan iyo iyo cumar roore cumar xasan Ro- Mhm.
Een, heeska ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijka dabcan een, maxamed cabdullahi xasan gubaa ereyada iska leh si wanaagsan farsamada waayo waa qays cali shire heestana waa kun sagaal boqol iyo toddobaatankii ayuu keedka reydhiyo muqdisho soo galay Ee, Toban- dhanka een, barnaamijkana waxaa wada jir u wadaagayey ama Ha.
darandoorinayey ama isu dhiidhiibayey aad iyo aad ama tabinayay ama tabinayey ama Aad- isdhaafsanayay aad iyo aad waa tahay cabdisalaam cali wataan daacad iyo xamdi cabdilaahi xuseen toddobaadka soo socda intaan barnaamijkan ma- kan lamid dib u kulmi doono hadduu eebar ali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
waxaan diidayaa fidaya doqonnimo ma fiicneen anu waxaan diidayaa diidayaa doqonnimo ma fiicneen anu waxaan diidayaa diidayaa dulli inaad noqonayo aroos kala daadsan da'deennagu caydo dadaan barine an waxaan diidayaa diidayaa dulli inaan noqonayo aroos kala daadsan da'deennagu caydo dadaan barine anigoo dadaalayaha dan arrin dabaxsan nafta ka diidayso ma doonaye anigoo dadaalayaha dan arrin dabaxsan nafta ka diidayso ma doonaye dayo dayo dayo
way degtaa, way degtaa, cidhidha dhamacdhamaaye.